kusoo dhowaada dhegeystayaal mar kale barnaamijkan ee xiisaha lahaa hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahino u dhambaalla fara badan ayaa na soo gaaray malaha aroosadii baa batay caruurtiina way dhasheen maasha allah marka bal dhambaalka ugu horeeya ma dhinacaaga mise waa dhinacayga noo soo qaba casho waa tahay dhambaalka ugu horeeya haddii aad noo soo qabto waxaa halkan tahaniyad qurux badan oo kal iyo laaba ka dareeya baa la yidhi dadka kale ah sayid cumar rooble caraale iyo cabdinaasir rooble caraale maxamed rooble caraale cabdi rooble caraale cabdikariim rooble caraale iyo nasre rooble caraale iyo hoyo macaan baa la yidhi jamaad guutaale geedi abti cabdirasaaq guutaale geedi abti xaashi guutaale geedi iyo abti axmed guutaale geedi iyo abaayo sahro cabdulle caraale iyo sidoo kale waa abaayayaashiyo dhan baa lasoo qoray aboowo kama maqna waa tahay waa sahre cabdulle caraale fardowse xuseen nuur leylo xaashi caraale faadamo xasan caraale canab kadawo xaashi mawliid axmed xaashi cabdifataax maxamed axmed iyo cabdulqaadir samakaab dhammaan asxaabtan oo kala jooga dunida dacaladeeda baa la yidhi iyo weliba gudaha dalka soomaaliya waxay tahaniyad aroos oo kaliya laaba oo qaaliya baa layidhi ay u dirayaan macalin cabdulaahi rooble caraale iyo shukri cabdi carabduur oo arooskoodu ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug baa layidhi ducada adinka leh waaye waa tahay waxaan ugu duceyneynaa arooskaasi ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee dhex maray shukri iyo cabdulaahi in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo bad khayr qabana lagu kala helo aamiin heesta ugu horreysa waa codkii saare axmed jaamac
casho waxa uu nagu yimid cayduruus sheekh axmed ilyaas sheekh axmed iyo cabdicasiis sheekh axmed iyo aamine sheekh axmed cabdikariin macalin hureyre cabdiweli macalin hureyre iyo ismaaciil macalin hureyre iyo shariifo macalin hureyre iyo maxamed macalin weys iyo shaafici macalin daahir iyo mustafa weys sheekh axmed iyo nuuraddiin anas sheekh axmed iyo axmed xaydare sheekh axmed waxaana jecel yihiin inay taanad gaarsiiyaan canab cabdinuur sheekh axmed iyo qalinle warsame oo ku aqalgalay magaalada gaalkacyo waxaana ay leeyihiin ducadu xaggiina aqalgalkaas allah ka dhigo kii bashbashii barwaaqo lagala kulmo eebana uu kala siiyo labadaas iscalmatay owlaad kheyr qabta cabdulaahi ciise shiiraar iyo leylo maxamed caraale eedo sacdiye maxamed cumar iyo caruurteedah eedo xakiimo maxamed shiiraar iyo caruurteedah maxamed ciise shiiraar iyo reerkiisa cabdulcasiis cumar weheliye iyo reerkiisa cabdiraxmaan cabdulaahi ugaasi iyo sheekh cabdisalaam aadan boosey iyo sidoo kale cabdulqaadir madoobe cabdulaahi maxamed caraale cabdikariim maxamed caraale cabdinaasir sheekh maxamuud iyo reerkiisa iyo anfac warsame daahir iyo khadiijo xalane gaab iyo dhammaan baa la yidhi reer kulmiye mulki ayaan xukmo baa la yidhi iyo hadiira iyo maxamed cabdulaahi ciise dhambaalka rucruc baa loo soo qoro uuna dheeryahay iyo abuukar muxyadiin calawi iyo siraad shariif caraale dhammaan reer cabdulaahi caraale nasro maryan iyo kowthar dhammaan reer cumar nuur mustafa jamaal zakariye muna filson ilhaan iyo sihaam waxay dhammaantood tahaneed u dirayaan cilwaan maxamed naaji iyo amaal cabdulaahi ciise oo meherkoodu ka dhacay gobolka virginia ee dalkan maraykanka waxay leeyihiin allaha ka dhigo arooskiina midkii ad u aydaan ubad khayr qaban aad ku kala heshaan wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin heesta labaad ee barnaamijka dhegeystayaashaan u haynan ibraahina waa heesta goranyo cawlah codadka labada fanaan axmed cali cigaal iyo xalimo khaliif magool
waa tahay heestaas ay wadajir ugu luqaynayeen axmed cali cigaal iyo magool ayaa intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada waxaa dhambaalkan uu nooga yimid liibaan maxamed shirwac sadiiq aadan xidig iyo xasan xuseen xasan iyo mahad hubeeye iyo xasan axmed seexiye iyo waxay yidhahdeen cabdicasiis cabdulaahi mukhtaar iyo yaasiin gacmo dheere iyo shaafici ciid maxamed shaafici sheekh xasan iyo liil baasto iyo caasho ayaanle cartan iyo waxay yidhahdeen xamdo sagal iyo qaaliluul iyo falastiin axmed daahir iyo cabdulaahi jaamac google qadar good gardaase iyo cabdi xareed waxaanay jecel yihiin dhammaantood inay taaniyad gaarsiiyaan arwaaxa shixiirey iyo farxiyo cali karar oo wiil ugu dhashay guriceel waxaana loo bixiyey wiilkaasi cabdixaafid waxayna leeyihiin allah ka dhegkiisoo weynaada oo waalidka dalkiisa iyo dalkiisaba anfaca dhambaal baa gacanteedii ku soo dhacay dadka dirayn adigaa ugu horreeya ibraahim xasan daandurey waa adiga soo ma adnaha iska rabin waxaan ku gartay inaad adiga tahay mataqaanaa anigaa kugu xiga haddaan xataa u qaadan lahaa in saddexda magac qof aad wadaagtaan inuu yahay waa tahay ibraahim xasan daandurey baa u horreeya dhambaalkan sida ku qoran anigaa ku jira xasan kaafi cabdiraxmaan qoysaa ku jira aabe hilowle ciise ku jira iyo werigeena muqdisho iyo cismaan hilowle ciise iyo cabdulaahi hilowle ciise hooye siraada malabow cabdulaahi malabow maryan malabow shamso hilowle ciise iyo kowthar hilowle ciise iyo nuurto hilowle ciise iyo aweys maxamed cali aweys gurey iyo cabdi oomane iyo sidoo kale john xasan maxamuud iyo ugu dambeyntii xasan xuseen iyo dhammaan reer malabow iyo reer maxamed jimcale waxay hambalyo u dirayaan daahir maxamed jimcale iyo marwadiisa yusra hilowle kuwaasoo dhowaan wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaas waxaa loo bixiyey akram waxaana leenahay soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa iyo waalidkii wax wanaagsan u tara aamiin waa tahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray cabdiqaadir maxamuud weheliye jilaal iyo dhammaan reer naaji cabdisalaam cali iyo saalax iyo waxa ay yidhahdeen habaryare cibaado saajin iyo ruqyo saajin iyo habboon warsamo daahir safiyo cumar faadumo cumar iyo nimco cumar iyo waxay yidhaahdeen eedooyin reer naaji faadumo sahra qabool sukurey nuuro iyo jamiilo leyla calowi saciid iyo jamiilo faarax weliye iyo sacuudo calowi saciid iyo cabdisalaan maxamed naaji iyo muna maxamed naaji iyo dhammaanba reer maxamed naaji waxaana ay jecel yihiin inay taaneed kal iyo laaba gaarsiiyaan amaal cabdulaahi ciise iyo cilwaan maxamed naaji oo meerkood uu ka qabsoomay virginia waxaanay leeyihiin ha idin horseedo nolol raaxo badan ee banaahiyada kala siiyo owlaad qeyr qabta aamiin ayaa leenahay anigan aamiin ayaan raacinayaa heesta saddexaad ee barnaamijka ibraahin oo dhegeystayaasha u soo qabo waxaan dhegeystayaasheenna u haynaa heesta halkudhigeedu yahay nasiib waxaa wadajir ugu luqeynaya mukhtaar daawus iyo yurub geyn
waxaad mudan tahay jacayl halkaada markaanimaad macnaa noloshan barta
dartaa waxaan ahay murtaa waxaad ii tahay micii milgaha waan ku qiro
waxaa mulkida isko bishaanka marmino adaa maganigu filan mamuustana waa taqaan
tahay gobe markaanahay bidix ma weyn mataantayda tee ahow gacan midiga haw ahow gacan midiga haw
mankayga ku soornow mankayga hankayga ku soorno
nasiib waa midho dhalo mawlaa igu kaagaro wataa murugadu hadhee mankayga ku soorno mankayga mankayga ku soorno
midkaan isku duubane awgiira ka maagayo markhaati waxaan ka ahay inaan kula mooqif ahay
waxaad tahay muu qurxoon masabka dumarka sida xiskaan ka midownayba manaba kaa quusanay
kartida facdayde kalsooni muqlan qaba anoo meerkaaga raba wale maal kuguma xidho
diyaarku wihi macaan anaa milyan quudhayo hantidu waa meertoye marley qudha waan ku sii marley qudha waan ku sii
nasiib baa midho dhalo mawlaa igu ka daro wataa muruga waa tahay intaas haddaan ku dhaafno codadka labada fanaan mukhtaar daa'uus iyo yurub geeyo dhinaca dhambaalada mar kale ibraahin oo dhinaciga haddaan soo qabto warqadda taalla assalaamu calaykum daadahiyaasha barnaamijka ayaa lagu soo bilaabay hambalyada iyo heesaha ducada heesaha barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo ducada baa la ibraahin magac baa lagu soo dar barnaamijka dhegeystayaasha waa tahay waa tahay caashe ibraahim iyo waxaa la yidhi daandureyn waanu salaamayna marka xiga baa la yidhi annagoo kale ah aabe maxamed yarow axmed iyo aabe nunow ah, manuur iyo hooye cadey macalin cabdi manuur iyo xuseen manuur ahmad xuseen iyo sidoo kale maxamed janaay ah, manuur ahmad xuseen uu ku magac dheer yahay iyo cali manuur ahmad xuseen iyo maxamed manuur ahmad xuseen iyo maxamed yarow manuur ahmad xuseen yuusuf manuur mad xuseen iyo aweys manuur mad xuseen maadey manuur mad xuseen iyo hooyo faadumo axmed macalin cabdulaahi axmed yarow macalin ismaaciil maxamed yarow macalin mursal maxamed yarow xuseen maxamed mad yarow iyo manuur maxamed madyarow iyo nuuriya maxamed madyarow iyo farxiyo nuuno madyarow waa dhammaan ilmaha nuuno madyarow waxaa ku jirta xabiibo maryama ku jirta bishaaraa ku jirta shukri way ku jirtaa iyo sidoo kale axmed dhammaantood waa ilmo nuuno manuur iyo cabdisalaan nuuno manuur iyo mukhtaar xuseen manuur iyo rashiid ronow mursal iyo sandheere sheekh axmed iyo maxamed mukhtaar jaylaani cadde iyo asxaab kaloo fara badan waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan maxamed salaan nuuno wuxuu ku magac dheer yahay zidani iyo maryamo maxamed madyarow oo ku aqalgalay gobolka baay degmada qansax dheere gaar ahaan baa layidhi koronbood waxay leeyihiin allaha ka dhigo kuwa isku waara ubad khayr qabana rabbi uu kala siiyo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin dhambaalkana waxaa uu noogu yimid hooyo luul hilowle iyo mustaf cumar barre iyo axmed cumar barre iyo xasan geesdiir iyo faarax dhagajuun iyo sharmaarke maxamed ismaaciil sharmaboy iyo sheekh maxamed qoor lule iyo waxay idhahdeen ustaad nadiirow iyo ustaad daahir iyo daadire cabdi cabdulle iyo dhammaanba reer cumar barre waxaanay jecel yihiin in ay taaniid gaadsiiyaan ustaad maxamed cumarey iyo raxmo cabdi cabdulle oo wiil ugu dhashay buulo burta gobolka hiiraan ducaduna waxay leeyihiin waa caashcuud haye wiilkaasi maxaa ugu ducaynaysaa caashcuud ku dhashay buulo burta waxaan ugu duceynayaa sidaan caruurta kale dhalataba ugu duceeyin ilaahay uu ka dhiga midkii soo weynaada ee wanaagsanaada waalidkii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan tara aamiin heesta aan dhegeystayaashana u soo qabanayno ugu dambaysa barnaamijkeenna waa jacayl ma hilmaami karo codadkii khatar daahir iyo cabdiqaadir jubba intaan mar kale kulmayno haddii aalid waxaan dhegeystayaasha uga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo adduuna aanan heli karayn ayuu ku hawuunayaa jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo adduuna aanan heli karayn ayuu ku hawuunayaa haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaaga haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaaga
hadal waalid ma diri karo habaar adag buu dhalaa hadal waalid ma diidi karo habaar adag buu dhalaa aydaarta ma yeeli karo jacaylkuna way hayaa hadal waalid ma diidi karo habaar adag buu dhalaa hadal waalid ma diidi karo habaar adag buu dhalaa aydaarta ma yeeli karo jacaylkuna way hayaa haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaaga haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaaga
hayraarta jacaylka iyo haddaana howl deris lanahay hayraarta jacaylka iyo haddaana howl deris lanahay asnaynaan heli karayn waxay ku hagaagilayn hayraarta jacaylka iyo haddaana howl deris lanahay hayraarta jacaylka iyo haddaana howl deris lanahay asaynaan heli karayn waxay ku hagaagilayn arrinigu habsaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaaga haddii arinigu habsaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaaga
hamada beenayd abbahu waxba mahad rabeen hamadan beenayd tidhi abbahu waxba mahad rabeen haddii xaalkii akadayay maxay hibashadu tartan hamadan beenayd tidhi abbahu waxba mahad rabeen hamadan beenayd tidhi abbahu waxba mahad rabeen haddii xaalkii akadayay maxay hibashadu tartan haddii haddii haddii arinigu habsaday ilaahba hagaajin ilaahba hagaajin doone haddii haddii haddii arinigu habsaday ilaahba hagaajin